بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون وحان كده حجرني في سورة النحل iftiraa'aadkii mushrikiinta ay isla imaan jireen oo allah ay ku iftiroon jireen ayaan ka hadlaynay oo soo aragnay yani maray shirki ilaahay u sugaan maray allah subxaanahu wa tacaala walad ay u sugaan iyo wixii lamidahn ku soo jirnay weli tii ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala ka warramayaa wayajcaluuna lilaahi maa yakrahuun wayajcaluuna waxay yeelaan mushrikiintii lilaahi allah allah waxay u yeelaan maa yakrahuuna waxay kahanayaan oy necab yihiin ayay rabbi subxaanahu wa tacaala u yeelaan watasifu waxay tilmaami alsinatuhum carabiyadoodu waxay tilmaamtaa oy sheegtaa alkadiba been ayay tilmaamtaayuu sheegi waa maxay beentaasi anna lahum lxusnaa min anna lahum lxusnaa inay leeyihiin xaaladii wanaagsanayd inay leeyihiin oo aakhare haddii la tago sida adduunkaba xoolo iyo barwaaqo ay ugu haystaan inay qiyaamahana haddayba jirtaba ay ayaguna khayr fara badan iyo wanaag ay helayaan markaasuu allah yidhi laa jarama ay xaqan waxaa sugan anna lahum annaar anna lahum inay leeyihiin annaara naar inay leeyihiin ayaa sugan yacni alxusnaa ma laha wanaag ay leeyihiin iska daaye xaqiiqada waxa weeye inay naar leeyihiin wa annahum ayaguba inay yihiin mufratuuna kuwa lagu halmaamo cadaabka oo looga tago dhexdiisa inay yihiin ayaa sugan buu allah leeyahay subxaana wa tacaala marka wayajcaluuna lilaahi maa yakrahuunu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala allah waxay u sheegaan ay ku tilmaamaan ay ku sheegaan allah baa iskale bay yidhaahdaan waxay kahanayaan oy necab yihiin ayay rabbi ku sheegaan marka halkan aayaddan waa laiska ibhaamiyey waxa ay necab yihiin waxa ay yihiin lama sheegin lama caddaynin laakiin waxaa la sheegay allah inay u yeelaan waxay ayagu necab yihiin inay rabbi u sheegaan ay yidhaahdaan allah iskale ay yidhaahdaan laakiin allah subxaana wa tacaala meelo kale ayuu qur-aanka ku caddeeyey oo ku sheegay shaygan halkan la ibhaamiyeyo aan la caddaynin meelo kale buu rabbi ku caddeeyey shayga marka ay naftooda u diidan yihiin oo markii lagu sheego ay nacayaan haddana ay rabbi u sugayaan waa laba shay weeye kan koowaad waxa weeye waa hablihii iyo dumarkii weeyaan kan labaadna waa shurakadii shurakadii labadaas weeyaan kan koowaad oo maaragtay yani maaragtay dumarka ah waataan darsigeena xala ku soo marnay wayajcaluuna lilaahi lbanaati subxaanahu walahum maa yashtahuun allah inay u ictiqaadiyaan dumar inuu leeyahay caruur yani hablo iyo haween inuu asagu dhalay inay sheegtaan allahna naftiisa uu ka hoofay subxaana wa tacaala karaahiyadooda marka allah bay u sheegeen shaygaa rabbi ay ku sheegeen inay necab yihiin oysan ayaguayan ayagu doonaynin isla aayadda ka dambayso rabbi noogu sheegay xalay darsigeennan ku soo marnay waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim inay necab yihiin marka ayaga loo sheego ayuu rabbi noo sheegay marka waxay ayagu necab yihiinoo dumarkii ah ayay allah ku tilmaamaan oo owlaad inuu maaragtay rabbi leeyahay ayay ku sheegaan weeyaan taas waxa weeye waa waa waa dumarkii xaggiisii wey shurakada sidoo kaleeto يعني ما رتي الله بي أشيغان إنه شرك ليه وكون كان للو ذاك سدو الله بي كنت الماما إنه شركة جرته عبادة الله أو ما رتسدو إلهي عبادة أوليه أيقون أوليه لكن markii ayaga la yiraahdo xoolihiina cid kale haydin la wadaagsato may ogola yani abidooda iyo adoomadooda ay leeyihiin adoomadooda ay ayagu leeyihiin oo ay soo gateen la ways adoonsan jireen waqtigaasi dadku waa la adoonsan jiray adoomadaas haydin la wadaageen xoolihiina isku si ka noqda ma ayna yeeri jirin marka waxay ayagu diidan yihiin ayay rabbi subxaanahu watacaala ay ku sifeeyaan ay ku tilmaamaan weeyaan شركه كل إلهي مركو كهضيه وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين الله ساسولين شرك شركاء إلهي أسميان إلهي بقية لأنه شرك لي وذاكس عبادة أولى لي عدل وذاكس التهي أي جرتو أي شيئان ومع ذلك أيضا شركاء للان نقضاء الدومده ذي شركاء للان نقضان ما يؤقلا سيدة الله سبحانه وتعالى في سورة الروم أو نوغو شيئان ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون يعني الله سبحانه وتعالى سلا سولي تصالى أي إلهي نفتوذ أسميه مركاسة وحليري ذاتك إذنك أدوامر إذينه وقعنتين أي ملكسي يعني ما كم إذيهين kuwa idinka idin la wadaagsado waxaan idin siinay oo risqigii ah oo markaas faan yaani faantum fihi sawa isku si aad u maamushaan xoolihiini isku si aad u maamuleysaan oo u simantiin marka yaani ma ogashihiin way ma ay ogola maar ma ay ogola in cid kale xoolaha la yeelato adoonkiisii bal wuxuu u arkaa inuu maalkiisii yahay isagoo xoolihiisiiba uu yahay ayuu u arkaya marka waxa weeye macnaheeda mar haddii mar hadii allah yani mid idinka idin kamida mar haddii mid idinka idin kamidihi uusan raadi ka noqonaynin mamluugiisii qofkii ou hantay ou milkiyey inuu shirki la noqdo qofkii addoonka u ahaa inuu shurako la noqdo shariik ou la noqdaa hadday yani mid idin kamidihi uu diidan yahay fakayfa tajcaluuna alawhaana shurakaaa lilahi fii cibaadatii seebaad marka ilaahay ula yeelaysaan shuraka aad cibaadadiisa ula yeelaysaan cid kale ula wadaajinaysaan marka halkaasaa loo jeedaa aayadahaas ayuu rabbi ku cadeeyey wayajcaluuna waxay yeelayaan lilaahi allah waxay u yeelaan maa yakrahuuna waxay kahanayaan oy nacayaan oyna naftooda u ogolayn sida gabdhaha iyo maaragtay maaragtay shurakada inay addoomadooda shirka la noqdaan oo kale bay allahna walad u sugaan oo dumar ay u sugaan adoomadiisana shariig ay kala dhigaan mid la wanaagsada cibaadada kuwa la wanaagsada ka yeelaan weeyaan watasifu alsinatuhum alkadiba watasifu yani waxay tilmaami oo sheegi way alsinatuhum carabiyadoodu alkadiba been ayay sheegaysaa been bay tilmaamtaa ay ka hadashaa marka ay leeyihiin anna lahum alxusna inay anna lahum ayaga inay leeyihiin alxusnaa tii wanaagsaneed inay leeyihiin markay hadalkaas sheegayaan carabiyadoodu been ayay tilmaamaysaa u sheegi weeyaan carabiyadoodu been bay tilmaamaysaa u sheegaysaa weeyaan marka alxusnaa waxaa la yidhaahdaa waa ta'niith alaxsan alaxsan ayaa xusnaa ta'niithkeedu uu yahay weeyaan maxay u jeedaa marka inay wanaag leeyihiin yani maxaa loo jeedaa ana lahum alxusnaa maxay tahay macnaheedu culummadu waxay leeyihiin macnaha ugu wanaagsan waxa weeye waxay oran jireen haddiiba qiyaamo wax la yidhaahdo uu jiro oo dadku markay dhintaan dabadeed la soo saaraahi ayba jirtaba yacni annaga ma rumaysnin bay leeyihiin laakiin haddayba jirto oo ilaahay uuna soo celiyo sida adduunka aan nicmada ugu haysanno baan aakharana annagu jannada iyo khayrka o dhan ba yeelanaynaa bay leeyihiin hadalkaasay leeyihin marka hadalka inuu kadib yahay oo carabkoodu been uu sheegay been ay ku tilmaamayaan ayuu Allah subhanahu wa ta'ala noogu sheegi way sida midalan Allah fi suurta fusilat oo noogu sheegay marka uu maartay yaani qofkaas qiyaamaha ku diidanayo kale ka waramayo insaanka qiyaamaha diida markuu rabbi ka waramayo wuxuu yidhi walain rujictu ilaa rabbii ina lii cindahu lalxusna haddii ilaahay la ii celiyo maalinta qiyaamaha alla agtiisa waxaan ku leeyahay xaaladii wanaagsaneed baan ku leeyahay alxusnaa baan leeyahay buu odhanaya waxaa la mid ah aayadda fi suurati maryam allah uu leeyahay oo kaleeto afara'ayta aladii kafara biaayaatina waqaala la'uutayanna maalan wawalada yacni qiyaamo hadduu jiro asagoo aayaadka ilaahay ku kufriyay wuxuu leeyahay haddauba qiyaamo jiro laysi soo celiyo maal iyo awlaadba halkaasaa la igu siini anaa lay siinayaa buu odhanaya markaasaa rabbi wuxuu leeyahay aطalaca alghayba am ittakhada cinda araxmaani cahda ma qaybkuu taalacdayo ilaahay wuxuu la goonida noqday buu soo arkay mise ilaahay buu ballan agtiisa la yeeshay oo cahdi baa laga qaaday inuu maarata maal iyo awlaad lagu siinayo qiyaamo ma jirto labadaba midna lama arko weeyaan marka hadalka ay naftooda ku tilmaamayaan ay leeyihiin anna lahum alxusna inay leeyihiin ah oo kadibka ilaahay uu ku tilmaamay waa taasaa loo jeedaa markii qiyaamo la tago waxay leeyihiin annaga ayaa waxaan noqonaynaa dadka maaragtay wanaagga iyo jannada la siiyo baan noqonaynaa weyaan allah isagoo ka jawaabay wuxuu yidhi laa jarama ay xaqan waxaa dhab ahoo sugan anna lahum inay leeyihiin annaara naar inay leeyihiin ayaa dhab ahoo sugan weyaan anna lahum naar yani inay xusnaa leeyihiin iyo wanaag iskaba daaye naar inay leeyihiin baa shay dhab ahoo sugan weyaan marka laa jarama waa ka soo hadalnay yani khaliil ibn axmed alfarahidi hadalkiisii uu yidhi laa jarama waa kalimatu taxqiiqin kalimatu taxqiiqa la yidhaahda walaa takunu ilaa jawaaban yani kelimad oo xaqiiqanimo ku tusinaysa wey jawaab mooye wax kalena maba noqoto buu leeyahay ay xaqan oo kale weeyaan yani macnaheedu waxaa loo jeedaa xaqan ana lahum annaara yowma alqiyaamati walaa budda minha maalinta qiyaamaha inay naar leeyihiin ayaa shay sugan oo dhab ah yani maaragtay lagama maarmaana inay naar gelayaan iska daa inay janno helaan wa anahum mufratuun inay yihiin waanahum ayaguba mufratuuna kuwa cadaabka looga tago inay yihiin ayaa shay dhab ahoo sugan weeyaan marka mufratuun yani waa siiqat ismu lmafcuula la akhriyaayo min afratahu ayaa laga keenay ida nasiyahu wa tarakahu hayra multafitin ilayhi yani markaad tidhaahdid fulanan afrata shaya markaad tidhaahdid bimacnaa nasiyahu wey wuu halmaamay weeyaan wuuna ka tegey wey marka nisyaanka halkan waxaa loo jeedaa waa bimacna tarki wey ka tegid baa loo jeedaa weyan waanahum ayagu mufratuuna kuwa cadaabka looga tago wey lagu halmaamo weeyaan nisyaankan waxaa loo jeedaa waa bimacna tarki wey ka tegis baa loo jeedaa sida allahba qur'aanka in badan uu ku sheego fii suurati sajd oo kale allah wuxuu leeyahay faduuquu bima nasiitum liqaaa yawmikum hada inaa nasiinaakum waduuquu cadaaba alkhuldi bima kuntum tacmaluun yani qiyaamihii aad halmaamteen cadaabkiisii dadamiya baa la leeyahay maantana annagana cadaabkaan idinku halmaamayna macnaa hilmaamka ilaahay uu sheegayo waan idinkaga tegaynaa wey ama yani nisyaanka la yidhaahdo bimacnaa zawaal alcilmi loo jeedo cilmiga oo qofka ka tago cilmila'aan nisyaanka uu halmaamo garashada oo waayahay waa mustaxiilun cala allahi subxaana wa tacaala nisyaanka marka qur-aanka ku aragto waa bimacna tarki ayaa loo jeedaa marka waxaa weeyaan yani inakum matrukuuna mansiyuuna fi nnaar kuwa looga tago laguna halmaamo naarta dhexdeeda ayaa tihiin weeyaan saasuu rabbi leeyahay amaa in ilaahay loo nisbeeyo nisyaanka oo halmaamka bani aadamka ku dhacoo kale oo cilmi la'aanta ihi waa shay mustaxiil ka ah allah waxba ma halmaamo allah wuxuu leeyahay yani maarata fii suurati maryam wamaa kaana rabbuka nasiya rabbigaaga wax ma halmaamo fii suurati taaha allah wuxuu leeyahay qaala cilmuha cinda rabbii fii kitaabin fii kitaabin laa yadilu rabbii walaa yansa ilahay maxba ma halmaamo subxaana wa tacaala marka nisyaan in ilaahay loo nisbeeyaa waa meel ka dhac wey waana mustaxiil shay mustaxiilo ilahay u nisbaysay weeyaan amaa nisyaanka qur-aanka aad ku aragto bimacna tarki baa loo jeedaa macnahaas aan soo marnay waxaa weeyaan waxaa ku fasiraya mujaahid iyo saciid ibnu jubayr iyo qataada وغيرهم من السل... من مفسر السلف أي كوا فسران ويان وأنهم مفرطون كوا عذابك لوغا تغو لوغو حلمامو ويان ايغونا اني وناج ليهن اسك بدابو ويان تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم تالله الله بان ku dhaartay الله saas ku dhaaranay الله بان ku dhaartay لقد ارسلنا وان ترني الى امم امضوا ايان درني يعني لقد ارسلنا وان درني اي رسلا بالوجيرا رسل بان درني ilaa umamin ummado baan u dirnay ummadaha oo min qablika adiga hortaada ahaa nabiylahi maxamedow ummado adig kaa horreeyey ayaan rusul u soo dirnay sidaan adiga kuu soo dirnay ummadaasoo yani rusushaasoo ummadaha ugu yeerayo ilaa tawxiid illaahi subxaanahu wa tacaala allah inay waxidaan oo cibaadada ilaahay u saafi yeelaan oo allahay macbuud ka dhigtaan rusul dadka ugu yeerayso ayaan ummadihii hore u soo dirnay sida adigaba ummadaanan kuugu soo dirnay weeyaan markaan rusushii u dirnay ummadihii markaan u dirnay rusushii rusushii waa la beeniyey beenintaasna shaydaan baa u qurxiyey u ziineeyey weeyaan fazayyana lahum fazayyana wuxuu qurxiyey lahum ayaga ummadihii wuxuu u qurxiyey rususha loo diray الشيطان شيطان كبا وحو قرحيي اعمالهم عمل كود وحي اي سمينيين او حن حن وحي شيغي حما عمل كودي حما اي قرحيي ويا فلل كود حن حن كابو شيطان كو قرحيي او شيء شيغ عملك اي سمينيين شيطان كو قرحيي waxa weeye waa kufrigi oo maarta xaq lagu kufriyo waa shirkigi ilaahay iyo qalqigiisa la wadaajiyo waa beenintii oo rususha iyo xaqa la beeniyo iyo waxa la midka macaasida oo idil ayuu sheedaanka u qurxiyay oo yiri kana kana wanaagsan tawxiidkii iyo iimaankii iyo allah iyo rasuulkiisa oo la rusushiisa oo la raaca wuu u fool xumeeyay shartana waa uu qurxiyay weeyaan sidaas marka rusushu ku ay maarta ku beeniyeen weeyaan fa huwa marka sheedaankii waliyuhum waligoodii weeyaan يعني قرين كودي صاحب كودي وي وأدونك اليوم ما انتذن وأدونك اللي جوغو أيو ولغودي يهيو كل حقيري أو يهي وباديين يا طريق حقه كدوميني مركساس ولي أقول نقضي وي أيهونا مركاس يكو أطيعين الراعين وأساق يدوك لين وي مركسلاس وشيدانك ولي أبو يهي وي ولهم وحي ليهين عذاب عذاب بيليهين مالك قيامها cadaabkaasoo aliimun mid waxanuujiyo mu'lim ah ayay ilaahay agtiisa qiyaamo ku leeyihiin weeyaan allah aayadda naftiisa ku dhaaranaya sidaas ku dhaaranaya wuxuu ku dhaaranay sida adiga nabiyullaahi maxamedow ummadaan laguugu soo diray ummadaada laguugu soo diray ayaan rusul adiga kaa horraysay dadkii ka horreeyey ummadaan aanu u dirnay rusushaasna waa la beeniyey sababta beeninta keentayna shaydaankii baa acmaashooda u qurxiyey xunxun ka ahayd marka shaydaankii baa weli u noqday weeyaan tallaahi allah baan ku dhaartay laqad arsalnaa waan dirnay oo inaan dirnay baa dhab ah rusulan baan dirnay ay rusulan baan dirnay ilaa umamin ummadaan u dirnay oo min qablika adiga hortaada ah nabiyullaahi maxamedow ummadihii adiga kaa horreeyey rasul kaa horreysaan u dirnay fazayyana lahum wuxuu ummadahaas u qurxiyay ash-shaytaanu shaydaankii acmaalahum wixii ay sameynayeen oo camalkoodii ahaayo kufrigii takdiibkii ah ayuu u qurxiyey kolka fazayyana fazayyan fazayyana lahum ash-shaytaanu acmaalahum fahuwa shaydaankii waliyuhum waligoodii weeye shaydaankii baa weli u ah alyawma maantada la joogo marka alyawmada laba macnada mufasiriintu way ku sheegaan in adduunka loo jeedo sida macnihii hadda aan sheegnay oo kale maanta ayuu weligoodii yahay yani waxa weeye yani ay yuqwiihim fii hadihi alxayaati addunya adduunkan ayuu ku baadiyeynayaa weeyaan welibuu u noqdayoo way ateeceen way raaceen sidaasuu marka weli ugu yahay bimacnaa qariin weye iyo saaxiib ayuu u noqday weeyaan shaydaanka weli u oo saaxiibkooda ah in la yidhaahdo ama in la yidhaahdo alyawmada waxaa loo jeedaa maalinta qiyaamaha fahuwa shaydaankii waliyuhum ay naasiruhum koodii u gargaarayey weeye alyawma maalintaa maanta oo qiyaamihii ah midkooda u gargaaraya weeyaan yani maxaa marka naasir looga dhigay alwaliyu markaas haddii aan qiyaamaha ku ridno bimacnaa naasir aan ka dhigaynaa naasir aan ka dhigaynaa weligaani weeyaan mid u gargaara baa laga dhigi shaydaanka barinto uma gargaarayo bal waa ku kufrinaya wuuna ka beri noqonaya marka maxaa loo leeyahay waa naasirkoodii maxaa loo leeyahay wuu u gargaari maxaa loo odhanay bal maadaama uu ku kufrinayo culammadu marka waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa arrinkana waa min baabi tahakumi walistihzaa'i bihim wey waa jeesjees lagu jeesjeesayo shaydaan maalintaas uma gargaaraye waxaa weye maanta kana naasirkiinii wey yani wuxuu u qaban kara lama arko weeyaan waana tan ilaahay uu leeyahay yani ha ka dhiganina shayaaiinta shaydaanka iyo duriyadiisa awliya ha ka dhiganina buu leeyahay intaa ilaahay iyo rusushiisa ka tagtaan fi suurati lkaafi allah wuxuu leeyahay afatattakhiduunahu waduriyatahu wliyaaa min duuni wahum lakum caduwun bisa lilaalimiina badla wax la badasho waxa u xumaaday shaydaan iyo duriyadiisa in weli laga dhigto allah iyo awliyadiisana la tuuro taasaa ugu xumaatay weeyaan walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo aliiman mid waxanuujiyo ah ayay rabbi agtiisa ku leeyihiin wey maxaa yeelay sababta cadaabka aliimka u leeyihiin waxa weeye waxay ka jeesteen wilaayat araxmaan allihii raxmaanka inay weli ka dhigtaan bay ka jeesteen waxay ku raadi noqdeen wilaayat shaydaan shaydaanka welinimadiisii oo naasir oo u noqdo qariin u noqdo ayay raadi ku noqdeen sidaa darteed bay marka cadaab aliima ay ku mutaysteen weeyaan wamaa anzalnaa calayka alkitaaba ilaa litubayina lahum aladii ikhtalafuu fiih wamaa anzalnaa ma aanan dejinin calayka adiga dushaada nabiyulaahi maxamedow alkitaaba kitaabka ma aanan kugu soo dejinin ilaa haddaanu kugu soo dejinnay waxaanu kugu soo dejinnay litubayina lahum dadkii inaad u caddayso alladii kii ikhtalafuu fiihi ay isku khilaafeen ikhtalafuu ay iskhilaafeen fiihi dhexdiisa ay isku khilaafeen inaad u caddayso daraaddeed baan kuugu soo dejinnay wahudan hanuun yacni maaragtay asagoo ah baan kuugu soo dejinnay weeyaan oo maaragtay litubayinadaasaan ku cadfaynaa weeyaan waxaan kuugu soo dejinnay yacni bayaanan lima ikhtalafuu fiihi wahudan hanuun ayaanu kuugu soo dejinnay asagoo ah waraxmatan naxariis asagoo ah qur'aankii quluubtii hanuun u ah raxmad caama ah ayaanu kugu soo dejinnay yow naxariis iyo maaragtay hanuun u yahay liqowmin dad buu u yahay yu'minuuna rumaynaya kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala dadka rumaysan ayuu kitaabka hanuun iyo naxariis uu u yahay weeyaan aayadan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noogu sheegi yacni xikmada qur'aanka ilaahay nebilaahi moxamed oo ugu soo dejiyey waxa ay tahay waxa weeye waxa loogu soo dejiyey in dadka loo caddeeyo xaqa loo caddeeyo oo baatilka looga caddeeyo maxaa yeelay qur'aankan ilaahay nebiyulaahi moxamed ou siiyey waxa weeyaan sifadiisu waxa weeye waa faasilun bayna alxaqi waalbaatil alladii yafsilu bayna alxaqi waalbaatili waa midka xaq iyo baatilka kala saaro hanuunka iyo baadida kala saaro kufriga iyo iimaanka kala saaro wayaan wuxuu kala saaraa wax alla waxay dadku ku doodaan oo dhan ayuu kala gooya hadday tawxiidkii tahay haddii ay tahay qiyaamaha iyo arrinkiisi ay tahay hadday alaxkaamu washaraa'icu ay tahay waa faasil wey wuu caddeeyaa wuu kala sheegaa sidaasaa marka loogu soo dejiyey in dadka waxay isku khilaafeen oo tawxiidkii a loo caddeeyo caqiidadii waa loo caddaynaya waxaa la leeyahay midaan shirkiguna waa baatil oo wax jira ma ah tan tawxiidkuna waa xaq weeye ilaahay keliya oo la waxido waa shay xaqa weeyaan qiyaamaha in la inkiraahi waa shay baatila inuu maalin qiyaamo la yidhaahdo jiro dadkana la abaal marinaya waa shay xaqa wey marka qur-aanka wuxuu rabbi nabiyulahi moxamed ugu soo dejiyey dadka in xaqa loo caddeeyo waxaa kaloo loo soo dejiyey inuu hanuun iyo naxariis ou noqdo oo dadka mu'miniinta ahee qur'aanka rumeeya hanuunna uu noqdo oo quluubtooda ilaahay uu ku hanuuniyo raxmad caamana uu u noqdo oo ilaahay ugu naxariisto adduun iyo aakhara ugu naxariisto weeyaan wamaa anzalnaa ma aanan dejinin calayka adiga nabiyulaahi maxamedow dushaada alkitaaba qur'aankii kuguma aanan soo dejinin ilaa waxaanu kuugu soo dejinnay litubayina inaad caddayso للناس ضدك إن دعا ديسو الذي شيء اختلفوا اسكو خلافه فيه شيء دحديسة وحيسكو خلافه من أمر التوحيد وأمر المعاد يعني التوحيد كأرن كيسئيه مارة قيامه إن دعا ديسة أيانك وقسود الجنوي وهدى هنون أسقوا أهي ورحمة النحريز لقوم يؤمنون تتك مؤمنين تأهل رميسان قرآنك oo kitaabka ilaahay qabsaday hidaaye iyo naxariis uu yahay ayaan kuugu soo dejinay weeyaan laakiin dadka aan quraanka rumaysnayn quraanka hanuun uma noqdo caafimaad uma noqdo raxmad uma noqdo weeyaan bal khasaaru ku yahay sida ilaahay uu leeyahay wanunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin wala yazidu adh-dhalimin illa khasara dadka dhalimiinta khusraan mooyee wax kale kama kororsadaan weeyaan والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون والله الله سبحانه وتعالى أنزل ودجي من السماء سمد وحكسه دجي ماء وصحاب كيلوجي ضروري أي حكسه دجي ماء بيو كسو دجي مركاسه فأحيا نوليي الله به biyaha samada ka soo degay sababteeda sababtooda wuxuu ku nooleeyay al-ardh dhulkii buu ku nooleeyay dhulkii ayuu rabbi ku nooleeyay way baada mawtaha dimashadeedii dabadeed yaani yaani qalalnaashaheedii dabadeed ardada ay yaabis ahayda qalalnay yaani gadaasheeda ayuu rabbi roobkaas dhulkii ku nooleeyay oo doog iyo nabaad uga soo saaray way inna fi dhalika arrinkaas oo ah roobka oo samada laga soo dejiyo yaani maaragtay dhulkii dhinsanaa ee la nooleeyaa oo doog lagu nooleeyo arba camilan laga yeelaayo la'aayatan cibrada ku jirto yaani maaragtay shay lagu cibro qaato daliil tusinayo calaa waxdaaniyati illaahi subxaanahu watacaala allah waxdaaniyadiisa tusinayo keligii inuu yahay alladii yastaxiqu alcibaada cibaadada axadka mutaysta inuu keligii yahay tusinaysa baa ku sugan inuu yahay allah qaadir awood oo u leeyahay yani calaa bacfi cala albacfi bacda almowti inuu awoodo dadka markay dhintaan dabadeed inuu soo saaro cibro ayaa ugu jirta weeyaan yacni yayna ugu sugan tahay cibradaasi iyo aayaddaasi liqowmin dad oo yasmacuuna maqlayo samaaca qabuulin wa tafahumin wa tadabburin yacni maqal oo ay maartay fakr oo la jiro aqbal oo la jiro dadka maqlayo dhagahooda iyo qalbigooda oo xaq u furan yahay dadkaas weeyaan dadka ay aayadda iyo cibrada iyo daliilka ugu sugan yahay weeyaan halkan wallahu anzala laga bilaabo ilaa aayada aayado badan oo meeshan aan arki doono wuxuu rabbi kaga waramayaa yani nicmada bani aadamka ilaahay oo u galo nicmada ilaahay bani aadamka uu siiyo oo nicmadaas lafteeda ay tahay daliil ala wahdaniyati allah subhanahu wa ta'ala allah inuu koonkan macbuudka kaliya ka jira oo yahay tusinayso ayaa maaragtay iyo rabbi kaga waramaya way waxa lagu bilaabay allah roobka uu soo dejiyo dhulkan oo ebara oo abaaraho qallalan ayaa ilaahay samada roob ka soo diinaya ardadii qallalnay oo ebarka ahayd wax geedo ku yaala la arag durbadiiba waxay noqonaysaa arda nool oo xayi ah dhul nool oo xayi buu noqonayaa roobkaas ilaahay uu ku soo dejiyey baa wuxuu soo saarayaa doogii buu soo saarayaa maaragtay dhulkii dhul cagaaran oo qurux badan buu noqon markaasaa maaragtay ardo xayi noolay noqonaysaa markaa weya ilaahay subxaana wa tacaala waxay taa daliil u tahay buu leeyahay dhulkaas roobka keliya inta lagu soo di'iyey doogga soo saaray kama duwana markaa idinkana dhimataan sidaas oo kale in idin soo saaro allah dhulkaas ebarka nooleeyay adigoo dhulka ku milmay waa ku nooleyn karaa weeyaan marka waa daliil tusinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala qudradiisa awoodiisa tusinaya weeyaan wallahu alla subxaanahu wa tacaala anzala wuu dejiyey min asamaa'i samadii asamaa'u in badanaan soo marnay waxaa la yidhaha kullu maa calaa wartafaca la yidhahda wax kastoo kaa sarreeyo waa samo wey laakiin halka waxaa loo jeedaa biyaha waxaa loo jeedaa يعني ما ركتي المطر بالو جيدا سمدن وحا لو جيدا ضرورتاسا لو جيدا وي والله الله انزل وود يعني ودجيي من السماء اي من السحاب ضروري اي و كسو دجيي ماء روب اي كسو دي كسو ديي markaasuu fa ahya nooleeyay به أي بسبب ذلك الماء النازل من السماء بيها سمد كسود أي سبب تودا أي الأرض قلت كنوا لي بعد موتها لمشهد هذا الدبليد أرضها مركي قللنيد أي أبارها الدبليد أي رب كنوا لي dhulkii markuu doog yeesho xataa maaragtay bani aadamkii baa iman xayawaankii baa iman waa la beerani xayawaanaadkii baa daaqi dhul xayi oo arba xayi oo nool ayay noqonaysaa weyn xayaato ay ku jirta bay noqon weeyaan inna fii daalika arrintaa la soo sheegay oo ah nooleynta dhulkaas dhinsan la nooleeyo roobka lagu nooleeyey dhexdiisa waxaa ku sugan la'aayatan cibro iyo daliil ayaa ku sugan calaamad tusinayso على وحدانية الله سبحانه وتعالى ايات امارتي ايات يعني كسغان ويان لقوم دد بي ugu sugantahay dadkoo yasmacuuna maqlayo yani dad maqlayo waxa loo jeedaa ay samaaca qabuulin aqbal maqalkii iyo fahmi dadka wax maqlo oo qalbigooda iyo dhagahooda xaq u furan yahay dadkaas ayay ugu sugan tahay ayuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن لكم ولي النعمة بني آدم كلاهي أقلي أيها لترنيا روبكي بانا لوسو شيغي حدنا حوله بانا لكقو الرمي وإن لكم إذنك وحايدين سقنادي بني آدم كيو في الأنعام حوله دحدو دوحا إذنك قسقا لعبرة يعني ما أرتي وان تومد با إذن كوكسوغان وي وانا قادة شبا إذن كوكسوغان عبرة أيا إذن كوكسوغان وحا كوانا قادتان أيا إذن كوكسوغان وي نسقيكم وان إذن ورابينينا مما في بطونه علوشيسا لحليذ وحي أهاذي يعني ما أرتي أنعام تاسي حيوان كاسي حقي سان إذن كورابينينا من بين فرث أوس إيا ودم ميك نحذر أيام إذن كورابينينا لبنا عانو أيام إذن كورابينينا عانها سو خالصا صافي أهو يعني مارت كصافية وحو كصافية هي مدبك ميقنا كصافية وصخذي أوسك أولهانا كصافية أيام إذن كورابينينا ويا عانها سو سائغا يعني مد لذيذه معان اه دون مر له للشاربين دك عبي امعان عنهاس ايان هلكا اذن كورابنا ابو ربي ليه سبحانه وتعالى marka aayadan ayadana waa nicmada ilaahay subhanahu wa ta'ala bani aadamka u galay nicmadaas oo cibro ay ku jirto Allah inuu maarto qudradiisa kaamilnimadeeda inuu kaliye cibaadada leeyahay tusinayso koonkaana macbuud uu ka yahay kaliye ayay maarta aayadaas ku sugan weeyaan marka Allah wuxuu yiri wa inna lakum fil an'ami la'ibra ibra idu kugu sugan ibra maxaa la yiraahdaa al ibra waxay culimadu ku sheegaan asalkeedu waxa la yiraahdaa tamthilu shay bi shay li yu'raf haqiqatuhu shay shay loo akaysiyo si haqiqadiisa loo ogaado ayaa la yiraahdaa ibrada asal ahaan loo jeedaa yaani shay aad u daliishataan qudrada ilaahay subxaanahu watacaala ixsaankiisa iyo maarata wanaagga uu bani aadamka u leeyahay wax wanaagga yani rabbi uu bani aadamka siiyo waasacnimadeedu wuxuu ku tusinaya loo jeedaa wey cibra idinkugu sugan waxaad ku cibro qaadataan ayaa idinkugu sugan wey nusqiikum waan idin waraabinaynaa mima fii butuunihi xayawaankaas calooshiisa dhexdeeda wuxuu ku sugnaa حقي ايام ابن كورابينينا مما في بطونه يعني وحوي ولا تذكيري مما في بطونه بلي يعني وحا لو جدا في بطون هذا الحيوان حيوان كاس الانعام حال هذا والابل والبقر والغنم يعني قيله هي اللغضه هي ارجه سدخداس انعام مثل يراهدا خولها وا كواس ويان حقوده بان ابن كورابينا marka waa la tadkiiriyo mima fi butunihi baa la yidhaahdaa maxaa yeelay alancaam culammada waxay yidhahdaan waa ismu jinsin waa ismu jinsigana yani mar hadduu ismu jinsiga uu yahay marna waa la tadkiir waa la tadkiirin karaa mudakar waa laga dhigi karaa iyadoo marka la tadkiirinayo mudakar oo lab laga dhigayo labnimo markaad ka dhigayso xagga lafdigiisa adoo fiirinayo waa la ta'niifiyaayo dhadig baa laga dhigaa iyada oo la fiirinayo macnaha uu ku tusinayo jamaacanimada ahoo soo hoosgelayso ismuljinsigaa soo hoosgelayso markii la eegayo macnahaasna waa la ta'niifiyaa walidaalika ancaamtan qur-aanka waad ku arki mar ayadoo mudakar laga dhigayo mar oo lab laga dhigayo marna dhadig laga dhigayo baad ku arki hadda aayaddan way tadkiirisa mudakara laga dhigay mima fii butuunihi baa layidhi damiirkaas waa damiir mudakara wey ayadoo la ta'niifiyo mu'anas laga dhigana yani maaragtay fii suurati almu'minuun ayuu rabbi ku sheegaa subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy waina lakum fi lancaami lacibrata nusqiikum mima fii butuuniha walakum fiiha manaaficu kaiira waminha ta'kuluun mima fii butuuniha sooma jeedi damiir mu'anasa ayuu yani maaragta ta'niifa oo haadii ahaadaas ah ayaa la raaciyo la geliyey weeyaan marka ismu jinsiga maarta waana waa banaantahay in la tadkiiriyo lana ta'niifiyo waa shay banaan weeyaan marka qiraa'atu jumhuur waxa weeye nusqiikum ay akhriyaan nuunka oo la godo nusqiikum la yiraahdo nusqiikum in la yiraahdo ay quraada intooda badan ay akhriyaan weeyaan oo markaas waxa la yiraahdaa ficilka waa rubaaci oo waxa laga keenay min asqa yusqi ayaa laga keenay waa afar xaraf weey asqa ayaa laga keenay weey waxay akhriyaan quraada qayb kamida sida naafic ibn ibn aamir iyo aasim bi riwaayati abi bakr waxay akhriyaan nasqiikum ay akhriyaan nuunkay kordhiga وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه بأخرنا نونك إلا كردقه markii nuunka la kordhiga qiraa'adaas la akhriyana yaani waxa weeyaan min saqa ayaa ficilka laga keeno waa thulathi saddex xaraf laga keeno saqa yasqi ayuu ka yimid oo thulathi ah weeyaan labada qiraa'aba laba qiraa'o mutawaatir weeyaan nusqiikum waan idin waraabinayna mimma fi mimma fi butunihi calooshiisa dhexdii wax xoolahaas dhexdooda caloosheeda dhexdooda wixii ku sugnaa ayaan idinka waraabinaynaa weeyaan نسقيكم وإذن ورابنينا مما كي حقي وإذنك ورابنينا في بطونه حيوان كاس علوشي سبحذي سأها أيان إذنك ورابنينا مكاسا لير من بين فرث ودم لبنا خالصا من بين فرث أوس إيا ودم بيك نحذوذ لبداس نحذوذ أيان إذنك ورابنا لبنا عانو خالصا صافي أهبا إذنك ورابنينا marka alfartu waxaa la yidhaahdaa azabal alladii yanzilu ila alkirshi bay dhahay yani waxa uuska aan u naqaano ee caloosha ku haro markay cuntada maarata qofku ay shiidmato waxa ku haro hadhowdiina saxarada isku bedelo ayaa la yidhaahdaa uuskaasaa loo jeedaa min dhicirka iyo ku haro wey laakiin markuu caloosha ka soo baxaa xagga carabi ahaan farti looma adeegsado farti lama yidhaahdo fartiga waa intuu caloosha dhexdeeda ku jiro ayaa uuska loo isticmaala laakiin markuu caadi maqrajka caadiga ka soo baxo waxa weeye de yani buraazi iyo waxbay dhahaan maarata ku tilmaamaan yani maarata saxara la yidhaahdaa ma ahan uus lama oranayo markaasi marka yani uuskaas iyo dhiig ayaan waxaan idinka waraabinaa caano saafiya ayaan xaggooda idinka waraabinaa allah subxaanau wa tacaala sidaasuu leeyahay caanihii wuxuu ku tilmaamay inuu yahay khaalisan caanahaasoo khaalisan saafiya khuluuskaas maxaa loo jeedaa saafinimada waa maxay maadaama caanahan yani maaragtay cunadii xayawaanka uu soo cunay cabitaankii uu soo cabay ay ka samaysmayaan iyo wuxuu u dhaxeeyaa caanihiiba waxay u dhaxeeyaan biyihii waxaan ujeedaa dhiiggii iyo waxa weeyaan maaragtay uuskii dhexdoodu ku jiraan markaasaa laleeyahay waa saafiyo midabkii dhiiggana ma laha oo midabkii guduudka ah maahe waa midab cadaana buu leeyahay caanihi wasakhdii oo maaragtay uusku lahaana ma lehe waa ka saafi wey labadaba khaalis buu ka yahay weeyaan saasaa loo jeedaa weyan saafi yani caanahaasoo khaalisan saafi ah ayuu maaragtay ayaan ka soo saarnaa calooshooda aanu ka soo bixinaa baa la leeyahay caanahaasoo weliba saa'iqan lishaaribiina saa'iqan macaan oo dhuunmar leh lishaaribiina dadka cabayo dhuunmar u lahoo ladiid ahoo macaan baa loo jeedaa weya lanna waxaa la yidhaahdaa saaqa asharaabu yasuuqu sawqa idaa sahula yani madkhaluhu fi lxalqi sidaasaa la yidhahdaa biyihiiba sharaabkiiba macaanaaday baad orani markii dhuunti dhuunta uu si sahlan u marayo ila sahula madkhaluhu fi alhalq ba leeyada markuu si sahlan oo aad maartay u cabayso oo wax ku marganaynin ayaa leeyada saaq sharaab ba leeyada saasa leeyada weeye marka halkan ilaahi subhanahu wa ta'ala qudradiisa iyo awoodda uu leeyahay ayayna tusaysaa marka labaad yaani wuxuu rabbi ka waramay quraankan aayada waxay ku tusini kalaamka ilaahi inuu yaani kalaam ilaahi ayay ku tusinaysaa laana waqtigaas oo quraanku soo degayay dadku ma aynan garanaynin cilmina uma lahayn yaani caanahan meesha ay ka imaanayaan waxa uu yahay ma aynan garanaynin cilmi uma lahayn laakiin hadda cilmu xadiidkan ee waqtigan jiro ayaa maaragtay u shaahido markhaati kacayo shayga quraanka 1400 sano ka hor uu sheegay yaani uu sheegay bay waqti dhow bani aadamka cilmi ahaan ay ku ogaadeen weeyaan waqti dhow bay ogaadeen quraankuna waagaas buu ka waramay dadkuna ma aynan cilmi uma lahayn weeyaan in ilaahi subhanahu wa ta'ala yaani maaragtay halkaas uu caanaha meeshaas uu ka abuuro يعني wax cilmi u lahaayeen ma aynan jirin walidalika ay waxay culimadu leeyihiin mufassiriinta markay ka hadlayaan ibn kathiir oo kale markuu ka waramayo wuxuu leeyahay markuu raashinka xayawaankan soo cuno doogi oo soo daaqo yani wuxuu wuxuu cuni lahaa oo cuno caaniyo oo biyo oo cali lahaa oo cabo biyo oo cali lahaa oo cabo dabadeed yani wuxuu leeyahay shay walba kulligi marka cunadii markay bislaato buu leeyahay يعني إذا نضج الغذاء في معدته تصرف منه دم إلى العروق يعني cuntadii markii ay bislaato caloosha dhexdeeda ay ku burburto ay gubanto markay cunadu gubato ay maarta baabado ayaa raashinkii qaybsamaya qayb waxay aadayaan yani dhiig buu noqonayaayo xididadii xaggoodii buu aadaya uruuqdii iyo jirkii ayuu wada maraya weeyaan uruuqdii xaggeedii buu maraya qaybna يعني waxa weeyaan yani wuxuu aadaya xaqi iyo maarta candadii xoolaha ayuu aadayaayo khalayaadkii ku jiray iyo unugyadii ku jiray baa dhiiggaas markay gaaraan midabkoodii bedelayo markaas ilaahay wuxuu ka dhigaa yani unugyadaas baa ilaahay ku bedela markaas caanaha saafiga ay noqonayaan weeyaan qaybna waxay noqonaysaa yani ila qaybna waxay noqonaysaa yani xagga iyo kaadi kaadi galeenka ayay aadayaan oo kaadibay noqonayaan gufarkii soo harayna wuxuu isku bedelaa uuskaasoo noqdaayo mutagayir buu noqonaya cunadii intaasoo nooc ayuu ilaahay u qaybiyey subxaana watacaala saasoo kaleba uu maaragtay ibnu kathiir oo noogu sheegi raximahu llah wakadalika imaamu albagawi wuxuu ka soo guuriyaa ibnu cabbaas radia allahu canhu wuxuu ka soo guurin wuxuu leeyahay idaa akalat iddaabatu alcalfa haddii ay daabadii ay cunto calafkeedii oo cunadeedii ay cunto واستقر في كرشها علوشيدنا او كسغناado wuxuu leeyahay wataxanatu calooshuna ay shiido ay gubto raashinkii kaana asfalahu alfartu wa awsatahu allabanu wa aclaahu addamu buu oranaya yani cabdulahi bn cabaas wuxuu leeyahay kan ugu hooseeya wuxuu noqonayaa uuskii buu noqonayaa weyan midka dhexana wuxuu noqonayaa caanihii kan ugu sareeyana dhiigii buu noqonaya uruuqdo dhan kala aaday markaas wuxuu yiri wal kabidu musalladatun alayha taqsimaha yaani kabidki oo beerki ahna markaas maarata wuxuu sifaynaya yaani wuxuu qaybinaya dhiigii ayuu jirka intiisa kala u qaybinaya bi taqdiirillah markaas fayajri damu fayajri damu fi uruuqi dhiigii markaas wuxuu aadaya xididadii jirka ku jira ayuu aadaya wal labanu fi duruuci يعني ما رت عانيهنا waxay aadayaan cambadii ay aadayaan wayabqa alfartu kama hu markaas yani fartigii oo uuskiya sidoo ahaa oo u baaqi noqonaya weeyaan halkaas uu ku haraya buulay marka waa qudrada ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo awoodiisa inuu khalid yahay shayga tusinayo waa wax weyn weey waa shay aad u qiimo badan waliba waqtiga uu ilaahay ka waramay waqti ay dadku ay maartay u baxsanayd ama cilmigan uu soo gaaray ma aynan ahayn markuu ilaahay kaga waramay arintaasi weeyaan ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ومن ثمرات النخيل يعني الله حليه وإن لكم وحائدين سقناغي يعني في الأنعام ذا سران وإن لكم في الأنعام ظهر أيانا كحرين وكعطفين ويا وإن لكم وحاد ليدهين وإذين سقناري من ثمرات النخيل تمرت مرحيدا حقيدا إيا والأعناب يعني عنبك حقيسا وحايدين كسقناري لعبرة عبرة أيا إذن كسقناري ويا عبرة قادش أيا إذن كسقن تتخذون واتسميسانيسان منه يعني ثمارة إمرهن oo timirta xaggeeda ah ama cinabkii sakaran baad ka samaysanaysaa wax lagu wareero oo sakar ah oo insaanku ku waaja sida khamrada oo kale ayaad ka samaysataa warisqan xasana rizq wanaagsanna waad ka samaysanaysaa rizq wanaagsanna waad ka yeelanaysaa weeyaan rizqa xasankaana waxa loo jeedaa waa timirtii iyo maaragtay zabiibkii iyo wixii la cunayay ayaa loo jeedaa weeyaan warisqan xasana إن في ذلك أرنتاس أو رب سبحانه وتعالى أو نوشيغي يعني معركتي إيه الله سبحانه وتعالى مرهاس إيا معركة تمرتا أو نو أبوري أو بني آدم كرزق حسن أو كدكتو سكرنا أو كدكتو وحكوه عشان أو كثما يستاهي نحن إذا وحا كسوغا لآية عبرت با كسوغا شيء البوع عبر قاتا كسوغا هي كسوغا انتهي لقوم يعقلون تدك عقل له ee garanay ilaahay qudradiisa yaar dadkaas ayay maartay cibro ugu sugan tahay weeyaan halkana Allah wuxuu kaga warramay aayadan wuxuu kaga warramaya geedaha dhulka ilaahay uu ka soo saaro wax tarka qayb bani aadamku wax tar u leh inay jiraan sida timirto kaleeto waxay bani aadamku timirto wax wanaagsan raashin buu u noqdaa oo cunow ka dhigtaa ayada noocyo kala duwan ah oo tiro badanna wuu cunaa bani aadamkii wakadalika cinabkii cinabkana sidoo kale buu maaragtay samaystaa oo bani aadamku zabiib uu ka dhigtaa cinabku sidiisa u cunaa waxyaalo badan buu ku samaystaa waxaa laga sameeya timirtana nabiidka waxaa la yidhahdaa laga sameeya lagu wareero khamrada laga dhigto markii la qamiiriyo ayay khamro ka dhiganayaan cinabkuna sidoo kale markii la miiro yacni khamraa loo bedelaayo loo sameeyo wax lagu waasho ayaa laga dhigaa marka labadaas yani inay shay nicmo ah uu yahay bani aadamka ilaahay u galay ayuu rabbi noogu sheegi wey marka wa min samaraati nakhiili labay ciraaboodba mufasiriinta way sheegaan inaan tii hore wa ina lakum fi lancaamidaas inaan ku cadafno yani maaragtay mufasiriinta way tilmaamaan oo way sheegaan wey waxay kaloo sheegaan in lagu cadfo yani maaragtay tattakhiduunada lafteeda inaan ku cadafno tattakhiduunada adam in lagu cadfo la yidhaahdo وتتخذون وات سميستان من ثمرات النخيل والأعناب مره يعني تمرت مره هذه عنبك مرهيسي تتخذون منه حتى سميستان سكرا مثله وحلقه واشو أيات كسميستان مركا يعني المراد للسكر هذا وحا لو جيدا الخمر با لو جيدا خمرني أيا لو جيدا ويا محايا لي عربت وحي كتل مامتا وحي يرهدان magaca sakarka la yiraahdo wax alla wixii wareer keeno lagu waasha waxay ku tilmaamaan sakar ku tilmaamaan weeyo marka waxa loo jeeda wa min itlaq al masdar wa iradat al ism bal iraada masdarki oo sakarki ay inta la sheego ba waxa loo jeeda magaci baa loo jeeda weeyo laakiin waxa la itlaaqay masdarki baa la sheego waalidi ah ayaa la sheegaya weeyo wariskan hasana marka yaani sakarka waa khamrada ayaa loo jeeda weeyo ورزقا حسنا بعد كسميستان رزق حسنا واد كدغتان الرزق الحسن وحال الهدا والزبيب والتمر تمر مركو yahay geedka timirta noocyo badan ah lagu cunaa weeyaan sidoo kaleeto cinabka markii yaani uu isbedelo isagoo zabiib baa la isticmaalay oo cunaa iyo wax lamida weeyaan labadaba waa laga waa maartay yaani waxa laga yeeshaa hadii la rabana wax lagu waasha laga dhigi hadii la rabana wax rizqo wanaagsan ee dadka ka cunaan weeyaan إن في ذلك أرنتاس يعني دحديد وحا كسغن oo ilaahay timirtaas oo noo yeelay oo yaani qood wanaagsan iyo qood xun labadaba bani aadamka soo roobo adeegsan karo dhexdeeda waxa ku sugan la aayatan ibra ayaa ku sugan weeyo liqawmin dad bay ugu sugan tahay yaqiluuna garanayo aqligooda ka shaqaysiyo ayay ugu sugan tahay weeyo marka liqawmin yaqiluuna laleeyahay ibn kathiir kala markuu tilmaamayo wuxuu leeyahay halkan maadaama sakar la soo sheegay wax waali lagu waasho bani aadamka la soo sheegay munaasabay u tawlay in yaqiluna la yiraahdo xulay naasaba dhikru al-aqli ha huna يعني مناسب إن ذكر عقل لا شيغو فإنه أشرف ما في الإنسان إنسان كوحا أقول شرفت بدل جيركيس عقلي أي أقول قيمة بدل لأنه قفك بني آدم كان أنتو عقلي يسقبه وحوية وقف مستقيم وتوسنوي حياته دي سمامولة يوي لكن هذا عقلي تقو وحوية حيوانك وكالو لم يدنقونايا حيوانك وكالو لم يدنقونايا ولذلك أي مارة حوليه ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها sidaas darteed buu ilaahay u xarimay yaani waxyaalaha la cabo oo dadku ay ku wareeraan ku waashaan si aqligooda loo ilaaliyo sidaas darteed aad ogtihiin ninkii xadkii khamra cabo ama xashiishad cabo wax lagu waasho aqligiisa oo ku tagaahi cabo islaamka xad buuba saaraaba si aqligiisa loo ilaaliyo bani aadamka aqligiisa inuu ku ciyaaro lama ogola waa la xadaya waa la garaaci ilaa sideetan jeedal ayaa lagu dhufanaya sideetan jeedal baa lagu dhufanaya ma jeeda yani afar afartan in lagu dhuftaba yani sunnada tilmaamtay laakiin sunnatul khulafaa ar-rashidin ila sideetan la gaarsiya ila sideetan ayaa la gaarsiin karaa weeye sida Umar ibn Khattab Ali ibn Abi Talib rag lamid ay u sheegeen oo sideetan kay u gaarsiiyeen way marka khamradaas marka marka ka waramaysa aayadan aayadan sida u jeedaan yani waa makiyo waa quraanka maka ku soo degay bay kamid tahay khamrada markaas yaani tahriimkeeda ma soo degino lama xarimin laakiin saddex aayadood oo ka dambeysay ayuu ilaahay khamrada ku xarimay oo qaarna lagu ceebaynayo khamrada waxay tahay marka dambana lagu tahriiminayo saddex aayadood oo ka dambeysay baa soo degtay aayada fi suurat al-baqara ku jirto aayadda fi suurat al-baqara ku jirtaani waxa weeyaan aayadaas Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noogu sheegay ceebaha iyo dhibaatooyinka iyo fasaadka ay leedahay khamrada qayb kamida buu noogu sheegay laakiin yaani maaragtay lama xarimin oo xaraam daba laga dhigin sida Allah uu leeyahay subhanahu wa ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisri قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما أيضا يعني وحويان وحي شاكت خمرضة إن أي لاذا هي يعني مارس إثم إدب إن أي لاذا مفاسد إن أي لاذا واحترك بني آدم كوكهل إن أي كوي انتهي ذنبك وإلهي أبكسك لكل من إنه كوي إنه كوي هي أيو رب سبحانه وتعالى نوشي يقوي هاوي عابي سيوي سلاس درتيد با مارتي marka aayada soo degtay dadka saxaabada qaar kamidii way joojiyeen oo maarta maadaama ismi ilaahay ku sheegay ayay joojiyeen qayb kamid ahna way cadeen dadkii maadaama ilaahay manaaficu ku sheegay bay iska cadeen weeyaan kabacdi baa marka waxa soo degtay aayat an-nisa aayadu ku jirta baa soo degtay aayadaas waxa weeye waqtigii khamrada ay cabi lahaayeen ayaa ciriiri laga galiyay dadkii والله أوليه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون صلاة ودواننا إلى أتكؤقاتان إذنكو خمريسا إذنكو خمريسا وسكرانسا أتكننا إلى وحا أتشيغيسان أدعلم ويالتان أو أكتهين يعني لا أكم يرستان خمرها يعني صلاة ودواننا بانين مركة تاس وحوي وقت جيبا مركة لغو عريري هذه مثلا duhurkii loo tukado hadduu khamro cabo bacda duhur casarkii baa dhaafay waana waajib dhaafay wey ma cabi karo casarkii markuu cabo waxa weeye haddii uu maaragtay bacda alcasar markuu tukado baan u jeedaa kabacdigeed hadduu cabo maqribkaa dhaafayo laanna qofku wuxuu u baahan yahay waqti intuu cabo u waasho marka kabacdi uu haddana soo miirsado ayuu u baahan yahay marka waqtigu waasho ma helayo sidaas darteed buu maqribka hadduu cabana cishihii dhaafaya marka kadib waxa uu furan kaliya markuu cishaha uu tukado dabadeed inuu cabo ilaawaaga uu ka bariyo ama salaas wax markuu aado inuu markuu tukado dabadeed inuu cabo ayadana shaqadii iyo acmaashu uu qabsan lahaa ayaa gafaysa maalintaas wax uu qabsan karaa male marka sidaa darteed waqtigii markii lagu ciriiriyay saxaabada qaar kamid sida Umar ibn Khattab oo kaleeto waxay oran jireen Allahumma bayyin lana fil khamri bayana shafiya ilaahayow يعني بيان شافية نصيحة مرضى ونقع عافية يعني نقع حرم أورنجل إلى آية في سورة المائدة أي سودكته والله أوسطس وحر مويري يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون marka khamradii iyo qamaarkii iyo maaragtay waxyaalihii ansaabta ladhihi jiray oo asnaamtii ah iyo qoryihii ay maaragtay wax ku khayr khayr khayrka ku raadsan jireen iyo sharta waxaasoo dhan ilaahay wuxuu leeyahay waa xaaraam ee ka fogaada waa min camal shaytaan fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون إلى آيات أسمركي سودكتي ayay saxaabadu waxay yiraahdeen intahayna ya rab intahayna bayna ilaahu waa ka joogsanay waanu ka harnay diiran markaasa yaani ki khamrada masnaxeedi lahaay sameynay oo maarta masnaxiisi joojiyay ki iibinaya weelasha ay ugu jirtay oo daadiyay marka khamrada waagaas ilaahay xarimay subxanahu wa ta'ala weeyo marka waxay kamid tahay waxyaalaha muharramaadka ee sida tadriijiga ah tartiib tartiibta loo xarimay ayay khamradii ka mid tahay marka afartaas marxalay soo martay mar la yiri wa min thamaraati nakhiil wal a'naab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana wa maka markii la joogay iyo markii aayadaha ka dambeeyay la sheegay laakiin marka ka bacdi ba ilaahay xarimay ayda fi suurat al-maa'ida ayuna rabbi subhanahu wa ta'ala ku xarimay weeyo وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وأوحى ربك ربك قوو إلهامي وأوحي أوذي بمعنى وإلهامي وي إلى النحل شنيدي أيو إلهي أوحي أوذي أو كو إلهامي محو أوحي أوذي أن اتخذي أي اتخذي شنيهي سميسو من الجبال بوره حقه ذا بيوتا قريكا سميسو ومن الشجر قيدها حقه ذنا بيوتا كسميسو قريو ومما كي حقي يعرشون أي عريشين يانو عريشهان يكون قد سانا قريكا سميسو أرنتاس أيو الله سبحانه وتعالى أي أوحي ذي ويان ثم انتهى دبديه wuxuu rabbi ku ilhaamiyey kuli cun haddaad tahay shinnidii min kulli thamaraati miro kulligood noocay doonaan ha noqdaane xaggeeda wax ka soo cun faslukii qaad oo mar oo ku duulway subula rabbiki rabbigaaga waddooyinkiisa oo adiga uu kuu sahlay mar oo qaad dululan يعني حالة كون السبل ودوين كاسي مذللة تل ليلية أي تهيو أذيك اللقول ليلية ودلقو سخري مرضو ربي ليه سبحانه وتعالى يخرج وحابحو من بطونها شنلاس على شيء وحا كسوبحو شراب شراب كسوبحو ومرض كيلوجين شراب كاسو مختلف أو kala duwan yahay alwaanuhu midabadiisu ay kala duwan yihiin midabadiisu ay kala duwan yihiin fiihi sharaabka dhexdiisa uu ku sugan yahay shifaa'un caafimaad uu ku sugan yahay linnaasi dadka uu caafimaad ugu sugan yahay waa sharaab caafimaad dhexdiisa uu ku sugan yahay weeya inna fii dalika arrinkaas oo allah subxaanahu wa tacaala uu noo soo sheegay oo ah yacni maaragtay shinidaas ilhaaminta uu ilaahay ilhaamiyey ah ilhaamta iyo waxyiga uu waxyooday laayatan ibra iyo daliil ayaa ku sugan liqawmin dad bay ugu sugan tahay dadka oo yatafakkaruuna fakarayo aqligooda ka shaqaysiinayo dadkaas ayay maaragtay ibro ugu sugan tahay weeyaan aayadana waxa weeye waa nicmada ilaahay bani aadamka u gala qayb kamid aana la tusin qaybtaas oo waliba ayadana tusinayso allah subxaanahu wa tacaala يعني ما أردت خالق نمديس كنت سنيس قدرتيس كنت سنيس أودي قدرتيس انت لا أكتاي تسنيس أيو كوش يعني أو الله نوغو شيدوه إنه إلهي سبحانه وتعالى شنيدا بحشة إلى هذا سو مجيد شيء يركع شنيدا اللي يقانه أيو ربي يعني انتاس وشيء ويالي الله ذا إلهامي wuxuu ku ilhaamiyey markii hore in ay guri dhisato saddex meeloodna ay ka dhisato saddex meelood midkood inay ka dhisato sida buurahoo kaleeto sida maarata geedaha oo kale ama dadka guryaha ay dhisaanoo yani cariish ahaan ay u dhisaan inay maarata ku dhex noolaato saddexdaas boos ayay degtaa weeyaan markaa kabacdi guriga markay samaysato ayay haadaysaa oy tegi waxay soo cunaysaa mirihii ubaxyadii oo kala duwan anwaac kala duwan leh ayay soo cunaysaa waddadii ay ku baxday oo saakay ay aadayd waa haadaysaa markay guriga dhisato ay tagtahay maantoo dhan waadiyaashaas geedaha dhexdooda hawadaasay ku haadi geedahaasi soo cuni sida u soo socota meeshii lafteeda gurigii ay dhisatay ayay galabta ku soo noqonaysaa wey subaxii bay kallihii galabtii meeshii bay ku soo noqonay waa shay ilhaam oo ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisa soo u maamulo ku tusinaya weya uma markaasi waxay samaynaysaa yani maaragtay malabkaas oo sharaab ilaahay uu ku tilmaamay ayay malabkaasay samaysaa markaasuu malabka ilaahay noogu sheegay caafimaad inuu yahay amraad cudurrada qaar ka midihi inuu dawo u yahay ayuu rabbi subxaana watacaala noogu sheegay miyaynan arrintaas cibro ku jirin wax lagu cibro qaato weyna ku sugan weeyaan tiibuu ilaahay il cusub inaan ku fiirinno ayuuna doonayaa weeyaan wa awxaa rabbuka rabbigaaga wuu ilhaamiyey ila annaxli shinnidii ayuu u waxyooday waxyiga halkaan sidaa soo sheegnay waa alilhaamu waalhidaayatu baa la yidhaahdaa waa ilhaamin iyo hanuunin ilaahay uu ku hanuuniye oo rabbi ku toosiye weeyaan muxuu rabbi ku toosiyey oo ku ilhaamiyey an ittakhidii shinnidiiyay samayso min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan guryo ka samayso wa min ashajari geedaha xaggoodana buyuutan ay buyuutan guryo ka samayso wa mimaa yacarishuuna dadka cariishyada ay dhistaanna guryo ka samayso buyuutan ka samayso weeyaan guryo ka samayso marka an ittakhidii anta ku jirtaa in masdariya aan ka dhigno bian ittakhidii oo kale aan idhaahno ama in mufasir laga dhigo tii tafsiiriyada ahaydoo la yidhaahdo ay ittakhidii samayso la yidhaahdo yani waxa weeyaan lanna aliixaa oo markaa mufasira ka dhigno waxyigaa wuxuu qabaa macna waxau qabaa macna alqawli duuna xuruufihi ayuu qabaa weyan ilhaamtaasoo loo jeeda marka ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey in ay guryo samaysato walidaalika culammada markay ka warramaan gurigaas ay saddexda meel ka samaysanaysaa qaabka iyo shakliga uu dhisan yahay shakli cajiiba wey shumaca yarkaahoo malabka ku dhex jiro ay samaysanayso shumacaas ayaa loo jeedaa gurigeedii wey shumac bay ka samaysaa iyadaa dhisayso markay guriga dhisto guriga shakligay u dhisayso qaabka u dhistaa waxaa la yidhahda waa qaab musadasa la yidhahda lix geesood bay ka dhigtaa lix gees weliba markay yani sidii qof muhandis oo kale ah injineer camal ayay u dhistaa oo bani aadamka yani uusan awoodi karaynin lanna bani aadamka ma dhisi karo ilaa uu qalab helo sooma waa inuu wax ku toosiyo wax ku cabiro u helaa markuu waxaan samaynayo adlaacda iyo maaragtay derbiyadii inuu isla ekaysiiyo zaawiyaadka inuu isku mid ka dhigo ayuu bani aadamka u baahan yahay shakliga marka murabaca la yidhaahdo oo afar geeskaa kama dhisto shakliga musalladka la yidhaahdo oo yani saddexda saasoo kale ihina kama dhisto midkaan la yidhaahdo mustadiirkao wareegsanoo daa'irada ahna kama dhisto laakiin waxay ka dhistaa musadasa la yidhaahdaa markaasaa geesahoodii cirifyadeeda ay saman yihiin waa aada u sintaan mid mid ka dheer lama arko weyaan saasay culummadu leeyihiin marka wa ilhaam min allah ilaahay baa subxaana wa tacaala sidaa u yeelay weyaan bani aadamku ma awoodi karo isagoon qalab haysanin shinnidaa waxa ay samaynaysoo kale inay sameeyaan yani caqliga ilaahay uu bani aadamkaa siiyey ma awoodi karo isagoona qalab haysan inuu sida shinnida gurigeeda u dhiso kale u dhiso shakliga musadaska uu sameeyo ma awoodi karo wey midda labaad allah saddexdaas meelood ayuu ku ilhaamiyey inay guri ka dhigato waxaa loo hormariyey buuraha maxaa yeelay inta badan shinnidu buurahay gashaa buurahay u badan tahay oy malabka ku samaysaa sidaasuu ilaahay qur-aankan ugu hormariyo an ittakhidii min aljibaali baa layidhi sooma jeed buurahay ka hormartaa ayna ugu badan tahay walidaalika waxay dhahaan malabka buuraha ku samaysan iyo malabka ay shinnidu meelaha kale ku samayso yani waxaa ka wanaagsan yani aadna u wanaagsan midkay buuraha ku samaysabaa ka wanaagsan bay yidhahda soo ma jeed waxaa ku xiga midka geedaha ay ku samayso sida ilaahay baa ugu xijiyo min shajari uu yiri waa tajruba ahaan loo ogaado kan geedaha ku xigo kan marka dadka cariishka ay u dhistaan ay sameystaan waa midka ugu liita way ugu yar weeyaan meesha ay ku sameysan weeyaan marka yani ilhaamtaas ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala ayuu maaragtay bani aadam ee shinnidaas uu ku ilhaamiyey yani arrimahaas inay samaysan weeyaan waxaa ka mid ah weliba waxyaalaha ilhaamta ah ilaahay sooma dhihin an ittakhidii min aljibaali buyuutan wy waxaa loo hormariyey inay horta guri samaysato marka ka bacdi baa leeyahay thumma kulli min kulli thamaraati salama dhihin shinnida waxay leeyihiin yani waxay culimada leeyihiin yani ilaahay subxaanahu wa tacaala qudradiisa cajiib cajaa'ibka uu khalqigaa yeelay ma soo daaqdo daaq ma aadi ilaa ay guri samaysato marka hore markay guriga samaysato guriga dhammaystirato dabadeeday daaq aadaa markaa ka bacdi weliba maalinkii bay daaqsataa habeen ma daaqsato subaxii bay bixi galabtii bay soo noqoni gurigeedii ayay sida u ahaa ay u soo gelaysaa weeyaan waa cajaa'ibka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo makhluuqa uu siiyey weeyaan makhluuqaas cajaa'ibkaasuu ilaahay siiyey weeyaan marka sidaasuu leeyahy uma kulii cun shinnidiyey min kulli tamaraati miro kulligood yani maaragtay xaggiisa wax ka soo cun mirahaas mid kharaar ha noqdo mid macaan ha noqdo yani ubaxaas ayay soo daaqaysaa anwaacdiisa ay kala tagsan tahay mid cad mid guduudan mid nooc kale ah ayay cadi weeyaan soo daaqso marka waxay leeyihiin uma kulii min kulli amaraati yani waa loo ruqseeyey inay waxay doonto ay daaqdo wax loo diiday ma jiro weeyaan wax kasta waa loo ruqseeyey inay daaqdo saasoo kale baa leeyahy faslukii qaad oo mar subula rabbiki rabbigaaga shinni yahay wadooyinkeedii mar wadooyinku kuu sameeyey mar dululan ay mudallalatan xaalata kowniha mudallala mid la layliyey ay tahay oo subusha ayaan yani dululan ayaanu ka xaalaynayna waa jamcu daluulin ayaa dulul la yidhaahdaa weeyaan mid loo layliyey ay tahay ilaahay baa u sakhiray waa shinni waa xayawaan subaxii bay tegi waxaa dhici karta masaafo aad u dheer inay goyso masaafo aad maaragtay aad u dheer inay goyso haddana ka dhumi mayse galabtii say u soo socoto meeshii ilaahay ugu talagalay ayay gelaysaa weeyaan faslukii subula rabbiki dululan asagoo mid kuu laylisan ah yani maaragtay ku soo noqo oo qaad baa la leeyay waddadaas ilaahay baa u leeliye wey hawadaasi ku duuli mana dhumayso waa soo noqonaysaa gurigeediiba imaana weeyaan yakhruju min butuuniha yani caloosheedu waxaa ka soo baxo sharaabun cabitaan baa ka soo baxo sharaab yani waxaa loo jeedaa waa alasalu wey malabkaasaa la yidhaahdaa malabkaas ayaa ka soo baxa weya yakhruju min butuuniha sharaabun malabka ayaa ka soo baxay sharaabkaasoo mukhtalifun alwaanuhu midabadihiisu ay iskhilaafsan yihiin yani midabkiisu waa iskhilaafsan yahay malabka qaar baa cad qaar baa asfar ahoo maaragtay yalowga midabka la yidhaahda ah qaar baa axmar ahoo guduud ah isma laha soo ma jeed waa kala duwan yahay weeyaan waxay leeyihiin wax ikhtilaafka keenayo waxa weeye geedaha ay soo daaqday ubaxyada ay soo daaqdo ayaa keenayo hadday geedo maaragta noocaa soo daaqdo malabkeedu malab cad buu noqon hadday soo daaqdo maaragtay mid maaragta guduudan guduud buu noqon haddii mid asfar ay soo daaqdo mid asfaruu noqon iyo wixii lamida bay yidhahdaan ama culummada qaar waxay leeyihin maye misaajkeeda ilaahay ku abuurayba tabcigeeda ku abuuray baaba sida ah weeyaan saasay yidhahdaan walidaalika culummada jumhuur ulculamaa waxay yidhahdaan malabka ay shinnidu samayso afkeedu ka soo baxaaye waxay saxarooto ma ahan bay dhahan saxaro ma ahan afkeeda ayuu ka soo baxaa bay leeyihin waa lucaabkeeda iyo dhareerkeeda ayay ku samaysaa bay odhanaya dhareerkeeda ayay ku samaynaysaa weeyaan sharaabkaas ayay maaragtay shinnidu ay samaysaa weeyaan fiihi yani malabkaa sharaabkaasi dhexdiisa waxaa ku sugan shifaaun caafimaad baa ku sugan dawo linnaasi dadkay ugu sugan tahay dawa ku sugan ilaahay baa sheegay subxaana watacaala waana xaqiiqo weeye malabku markuu saafi yahay bacd alamraad maaha cudur oo dhan inuu daawo u yahay cudurrada qaar kamidii ayuu daawo u yahay wey waxaana tusinayo yani maaragtay xadiidka bukhaari muslimba ku sugan xadiidu abi saciid alkhudri radi allahu canhu wuxuu leeyahay nin ayaa nebiga u yimid salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasuu wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah ina akhii istadlaqa badnuhu walaalkay calooshiisii baa furantay yani waaragtu yani shubankiisa ma istaagayo weeyaan aad buu u shubmaya calooshii baa furantay buu odhanaya markaasu wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam asqihi casala walaalka malab sii buu yidhi waraabi malab sii yani abu saciid wuxuu leeyahay fadahaba fasaqaahu casala ninkii wuu tagay wuxuu walaalkii siiyey malabkii buu siiyey markaasuu markii uu siiyey ayuu yani maaragtay haddana nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku yidhi rasuulka ilaahayow yani saqaytuhu casala malabkii waan waraabiyey famaa zaadahu ila istidlaaqan calooshii waaba ka dartayba aad bay u furantayba yani shubalkii waa kusii ziyaaday ayuu odhanaya markaasuu nabiga mar kale ku yidhi idhab fasqihi casala tagoo mar labaad war malabkii sii buu yidhi mar labaad maxaa nabiga qur-aanku waa ku kalsoon yahay inuu kalaamullahi yahay buu og yahay fiihi shifaaun linnaasa ilaah yidhi ninkii markaasu haddana inta tegey ayuu sidii oo kale malabkii siiyey markaasuu sidii oo kale nabiga intuu ugu yimid buu ku yidhi yaa rasuula allahi masdaadahu ila istidlaaq yani mar labaadkii markuu siiyey waxa weeye waa sii shubankii iyo wixii waaba ka sii dareenba waaba kasii waa ka sii daray markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqa allahu wakadaba batnu akhiika idhab fasqihi casala allah runuu sheegay walaalkaa calooshiisana been bay sheegtaye baxo walaalkaa waxaad siisaa malabkiisii buu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa yidhi ilahay fiihi shifaau linnaas buu leeyahy sidii buu tegey markaasuu maaragtay walaalkii haddana malabkii siiyey markuu siiyey fabara'a ninkii waa raystay calooshii waa istaagtay waa ka joogsaday xanuunkiina waa daayay saasuu maaragtay yani xadiidkaas uu leeyahay walidalika ibnu kaiir raximah llah markuu fasirayo wuxuu leeyahay bacd alculamaa oo culamaau ibiga dadka maaragtay dhakhaatiirta ama dawada culimmadeeda ah baa waxay leeyihiin ninkaas calooshiisa waxaa ku sugnaa fadalaad baa ku jiray oo maaragtay saxaraad saxarada iyo wax la mid ah oo qallashay baa calooshiisa ku jirtay malabka maadaama uu kulul yahay markii uu caday wuu furfuray markuu furfuray baa calooshii furmatay oo sii ziyaaday yani wixii ku jiray wixii meesha ku jiray ayaa sii furfurmay mar labaaduu siiyey mar saddexaaduu siiyey mar saddexaadkii wixii dhan caloosha ku jiray fadalaadkii ku haray oo dhan baa soo wada baxay buu leeyahay markaasay caloosha isqabsatay oo sida ay u istaagtay buu odhanaya weya marka calaa kulli xaalin waxay tahayba yani waxa weeyaan malabka ilaahay wuxuu noogu sheegay inuu shifaa ku sugan yahay hadduusan maqshuush ahayn lanna dadka badanaaba maanta waad arkaysaan soomaalida khaasatan malabka in yarba isagoo saafiya keento wax sokor ku dara iyo wax timir ku dara iyo qisb iyo balaayo ku sameeyaan iyo xaaraan wax maarata aan loo baahnayn laakiin malabku markuu saafi yahay amraad iyo cudurrada qaar ka midihi daawo ayuu ilaahay uga yeelaa weeye fiihi shifaaun linnaas dadka daawo ayaa ugu sugan ayuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala ina fii dalika ilhaamtaas ilaahay ou ilhaamiyey oo shinnidaas xayawaankaas yarka ahe yani maaragtay intaas oo arrimood oo ku ilhaamiyey laayatan cibro ayaa ku sugan tusinayso calaa waxdaaniyat illaah wa kamaali qudratihi wa annahu yastaxiqu alcibaadata waxdah keligii inuu cibaadada leeyahay tusinayo koonkan inuu macbuud ka yahay tusinayo ayaa ku sugan yay ugu sugan tahay liqowmin dad bay ugu sugan tahay yatafakkaruuna fakaraya weyaan wallaahu alla subxaana wa tacaala khalaqakum waa idin abuuray dadood idinka hore jirin buu rabbi idin abuuray uma markuu idin abuuray dabadeed yatawafaakum wuu idin oofsanayo markii muddadii laydinkugu talagalay adduunka inaad ku noolaataan ay dhammaato ayuu rabbi idin oofsanaya wa minkum idinka waxaa idinka mida man dad baa idinka mida yuraddu loo celini ilaa ardali lcumuri cumurka kiisa ugu liidashada badan ayaa laydiin celini weeyaan maxaa laydinkugu celinaya likay laa yaclama insaankii inuusan ogaanin bacda cilmin ogaansho dabadeed shay-an waxba uusan ogaanin caqliga ou lahaa inuu ka tago oo caqlila'aan uu soo baxo darteed baa sidaa laydinkugu yeelay ina allaha alle caliimun allihii cilmi la weye oo shay kasta kulligii garanayo cilmigiisa ou shay kasta kulligii koobay weeyaan haddana qadiirun alle awood leh weeyo qudradiisu axaadat bikulli shayin shay kasta kulligii ay koobtay weeyaan aayaddan allah subxaana wa tacaala yani maarata wuxuu nooga warramaya allah wuxuu nooga warrami inuu koonkan isagu leeyahay bani aadamka maraaxisha uu marsiiyo yani inay tahay qudradiisa ay ka mid tahay inuu maraaxil marsiiyo marxalad uu dhasho isagoon jirin la ahaysiiyo marxalad uu dhallinyaro yahay oo xoog leeyahay marxalad uu duq yaho waayeel yahayo sida ilmihii loo sasabayo eber uu noqdo kharif uu noqdo yani mujeeda maraaxishaas inuu intaas uu marayo oo caqligiiba uu ka tegayo intaas inuu ilaahay marsiiyo marka taa waxay ku tusin allah inuu koonkan soo rabo u maamusho isaga uu leeyahay bani aadamka inaan loogu talagelin adduunkan inuu ku baaqi noqdo inaan loogu talagelin wallaahu alleh khalaqakum wuu idin abuurayo yani min alcadami buu idinka abuuray idinkoon jirin buu idin ehaysiiyey uma yatawafaakum wuu idin dili malakulmowtkii baa idin dilayo markii aad ajashiina ay dhammaatay cumrigiina wa minkum waxaa idin ka mid a man dad baa idin ka mid a yuraddu loo celini ilaa ardali lcumri cumriga kiisa liito loo celinayo wey kiisa hoosaynta badan loo celinayo ardal lcumr waxaa la yidhaahdaa an yasiira alinsaanu bimansilati asabiyi alladii laa caqla lahu baa la yidhahda yacni inuu bani aadamku ilmihii aan caqliga lahayn oo sabiga ahaaye hadda dhashay oo kale in loo celiyo bani aadamka oo halkaas uu gaaro yani maaragtay awoodiisii ay tagto socod uusan awoodi karin sariir uu kor saaran yahay sida ilmaha yarkaa saxarada looga qaado looga qaado sida caruurta markay ooyaan loo sasabo loo sasabo caqli uu leeyahay aysan jirin darajadaas ayuu ilaahay gaarsiiyaa wey marka ardalulcumar waa taa wey waana midda ilaahay qur-aanka uu ku leeyahay waman nucamirhu nunakkishu fi lkhalqi afalaa yacqiluun fii suurati yaasiin uu rabbi ku leeyahay weya likay laa yaclam maxaan sidaa ugu celinay likay laa yaclama inuusan insaankii ogaanin bacda cilmin ay bacda caqlin caqli dabadii shay-an waxba inuusan ogaanin alcilmu halka waxaa loo jeedaa waa bimacna alcaqli markuu caqli lahaa dabadeed inuusan caqli la-aan uu soo baxo qof aan caqli lahayn uu noqdo maskaxdiiba ay ka tagtay oo ebera weeyaan saasuu noqonaya waa shay mushaahado indhaha kuwaynu arkayno wey qofka ilaahay uusan dilin ee cumrigiisa u raajiyo yani maarata oo gabow gaaro oo darajadaas ardalulcumur gaara inuusan caqli lahayn oo eber noqonayo maskaxdu tegayso waa shay muuqdo weeyaan waxba inuusan ogaanin weya lanna bani aadamku waa sidaa ilaahay uu u sheegay maraaxiisha qur-aankana meelo badan buu rabbi noogu sheegay yani aayaddan aayad lamida fii suurati alxaji wuxuu leeyahay waminkum man yutawafaa waminkum man yuraddu ila ardali lcumr likay laa yaclama min bacdi cilmin shaya yani caqligiisa dabadeed inuusan waxba ogaanin wey fii suurati ruum allah wuxuu leeyahay allahu aladii khalaqakum min dacfin markii hore taag darri ilmo yar baad ahayde markii laydin abuurayy uma jacala min bacdi dacfin quwa idinkoo ilmo yara waad korteen awood buu ilaah idiin yeelay uma jacala min bacdi quwatin dacfan washayba awooddaadii markay dhammaystirmatay waad hoobanaysaa markaasaad duqnimo iyo dacfi u tegaysaa yakhluqu maa yashaau wahuwa alcaliimu alqadiir walidaalika ayuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam cumriga noocaasoo kalea waa ka magangeli jiray yani ummaddan baad dhibaysaa soomaa caruurtaadii iyo dadka ahalkaagii baad dhibi markaas joogistaada adduunka waxay qiimadeedahay lamaarko markuu caqliga kaa tago halkaas sariir aad saaran tahay halka aad joogto waxa waa rasuulku waa ka magangeli jiray calayhi salaatu wasalaam xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan xadiid anas ibni malik radi allahu canhu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu anas leeyahay kaana yadcuu allah wuxuu ku baryi jiro oran jiray acuudu billahi min albukli waalkasali waardali alcumri wacadaabi alqabri wafitnati dajaali wafitnati almaxya waalmamaat ilaahay baan allah baan waxaan ka magangeli bukliga bakhiiltinimaan ka magangelaya kasalka oo caajiznimada ah baan ka magangelaya cajzaalnimada kaslaan inaan noqdoon wax qabsan waayo wa ardali lcumur cumriga kiisa liitana waa ka magangelayaa buu dhihi jiray wa cadaab alqabri qabriga cadaabkiisana ilaahay baan ka magangeli wa fitnat dajaal dajaal ninka masiix dajaal la yidhaahdo akhiru zamaanka imaan doono fitnadiisana waa ka magangelaya wa fitnat almaxya waalmamaat nolosha iyo dhimashadaba fitnadeeda caam ahaana ilaahay baan uga magangelayaa buu dhihi jiray wey ina allaha alle caliimun allihii og weeye oo cilmigiisa oo waasac yahay oo addoommadiisa cilmi u leh oo cilmiga uu ku koobay weeyaan qadiirun awood lahoo shay kasta kulligii qudradiisa ku koobay shay qudradiisa axad ka baxsan karay awooddiisa aynan jirin weeyaan hada wabillahi tawfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed waali sahbi